galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa salaasa bisha abril ee sanadka labada kun afar iyo labaatankuna waa sagaal waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka iyo lixyo tobanka mitirban iyo boggeena internetka ee v o a somaly dot com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada ad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qaar ka mida duulimaadyadii imanayay garoonka aadan caddeh oo baaqday kadib digniintii amni ee shalay bixisay dowladda maraykanka rboodku waa furan yahay waa la shaqaynayaa diyaaradihii muxuu ahaaye ku internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale nairobi waa la aaday goboladu waa u furan yahay rboodku waa shaqaynaya waana furan yahay waxaa sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan doorka kaamerooyinka amniga ee garsoorka soomaaliya runtii kamarada waxna lagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad cadaymo taasaa ugu filan marka wax walba waxa la helayaa xogta meesha ka bilaawata meesha ku dhammaatay oo cadaymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo marka wax badanay ka bedshay isbeddelka oo xagga amniga waxaan dhahayaa boqolkiiba oo sagaashan caddaynta ugu fiican waayo oo la ogaan karo
qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaan balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida hogaamiyaasha masar faransiiska iyo jordan ayaa uga digay israa'iil inay weerar kasta oo lagu qaado magaalada rafax ee ku taalla koonfurta marinka khaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah maraykanka ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay in lasii qorsheeyey wakhtiga uu weerarku dhacayo laakiin ma bixin wax faahfaahin ah netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xidhan tahay in la galo rafax islamarkaana meesha laga saaro xamaas sida uu hadalka u dhigay wasiirka gaashaandhigga israa'iil yowaaf galant ayaa lix bilood kadib dagaalkii xamaas tilmaamay inay hadda tahay wakhtiga ugu habboon ee heshiis laga gaaro lahaystayaasha hadalkiisa waxa uu ku soo beegmay xilli ay magaalada qaahiro ee caasimadda masar ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabis joojinta agaasimaha sirdoonka maraykanka ee c i eda william berns ayaa sidoo kale ka qaybgelaya wadahadalka joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanka oo ah saaxiibka ugu weyn ee israa'iil si heshiis loo gaadho ciidamada israa'iil ayaa sheegay isniintii in ay fuliyeen duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday koonfurta lubnaan waxayna intaasi ku dareen in ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah israa'iil ayaa ku eedeysay sarkaalka ay dileen oo ay ku magacaabeen cali axmed xasan in uu ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo radwaan isagooo weeraro kala duwan ka fuliyey waqooyiga israa'iil ururka xisbullah ayaa shaaciyey dhimashada mid ka mid a saraakiishooda oo isla magacaasi wata hase haatee faahfaahinta intaas ka badan ma aanay bixin ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale weerar ku dilay laba qof oo kale weerarada dhinaca xuduudda ee u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xisbullah ayaa soo noqnoqonayay tan iyo lixdii bilood ee ugu dambeeyey ee uu socday dagaalka khaza dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay xayiraado ganacsi ku soo rogi doonto israa'iil laga bilaabo salaasada maanta ah sababo la xidhiidha dagaalka khaza xayiraadahaasi ayaa waxaa ku jira badeecooyin kala duwan oo dalkaasi uu u dhoofiyo israa'iil oo ay ka mid yihiin shamiintada birta iyo qalabka dhismaha tallaabooyinka cusub ayaa imanaya maalinun kadib markii turkigu uu sheegay in israa'iil ay xanibtay iskuday ay dowladda turkigu ku doonaysay inay gargaar ku gaadhsiiso khaza wasaaradda ganacsiga ee turkiga ayaa qoraal lagu daabacay barteeda bulshada waxay ku sheegtay in go-aankan uu sii jiri doono ilaa ay israa'iil ku dhawaaqdo xabad joojin deg deg ah oo ay ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo ku filan oo aan kala go' lahayn la gaarsiiyo khaza qoraalka ayaa waxaa ku lifaaqnaa liiska afar iyo konton badeeco oo dhoofintooda la xanibay wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan vidan ayaa isniintii shalay ku hanjabay argudasho ka dhana israa'iil kadib markii ay xanibtay ciidamada cirka ee turkiga oo doonayay inay gargaar dusha sare uga daadiyaan dadka reer khaza ee baahan tallaabooyinka xayiraadaha ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee israa'iil intaasna waxaa inoogu idil warkii dunida halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a diyaarado dhowr ah oo duulimaadyo ku tegi lahaa garoonka aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa maanta ka baaqsaday kadib digniin amni oo ka soo baxday safaaradda maraykanka ee nairobi oo sheegtay inay halis ku wajahan tahay dhowr goobood oo uu ka mid yahay garoonka diyaaradaha ee muqdisho haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee soomaaliya axmed jaamac cumar ayaa sheegay in aanay jirin wax digniin ah oo ay soo saartay dowladda soomaaliya waxa uu sheegay in diyaaradaha qaarkood ay yimaadeen magaalada warbixintan waxaa inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle sida uu ku sheega waraysi uu siiyey idaacadda v o e da wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka ee duulista rayidka soomaaliyeed waxaa maanta muqdisho duulimaadyada ku imaan jireen ka baaqsada diyaaradaha kale ah turkish airways khatar airways ethoobian airline falay dubay wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey v o e da wuxuu meesha ka saaray inaysan jirin khatar amni oo ka soo baxday dowladda soomaaliya isagoo xuse inaysan garanayn sababtay ku baaqdeen diyaaradahan samayn jira duulimaadyada caalamiga imaan jira muqdisho wuxuuna xuse inay la khisaabtami doonaan arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii war ka soo baxa safaaradda maraykanka nairobi ay ku leedahay taasoo la khariirta suuragalnimada in falal argagixiso ay ka dhacaan garoonka caalamiga ee aadan cadde wasiirka ayaa waraysiga uu siiyey idaacadda v o e da wuxuu ku xusay inay jireen diyaarado caalami muqdisho yimid sida diyaaradda uganda air iyo kuwa nairobi maanta u dhoofa garoonkuna uu shaqaynayo
dareenka aad sheegaysa anigu ma aan fahmin ninka la yidhaahdo cabdiqaadirow laakiin boodku waa furan yahay waa la shaqeynayaa diyaaradihii muxuu ahaaye kuwa internationalka qaar baa yimid sida uganda air oo kale nairobi waa la aaday goboladu waa u furan yahay erboodku waa shaqeynaya waa la furan yahay
laakiin diyaaradihii imaan jiray turkish ethoobiya khatar iyo falay dubayba way baaqdeen sababtu maxay ahayd ayagaa la weydiinaya waxay u baaqdeen waa wax lagala xisaabtamayo laakiin ogaantiina maxay idinla wadaageen dabcan hay-addii duulisa ee wasaaraddii gaadiidka maxay idinla wadaageen oo ogtihiin
annaga wasaaradda gaadiidka diyaaradahaasna waxbada lamay wadaagin ayagaan ka suganaa jawaab sababta ay u baaqdeen laakiin wasiir waxaa jirtay digniin safaaradda nairobi maraykanku soo saartay oo garoonka la khariirtay taasaana loo badinaa inay ahayd sababta baaqashada marka digniintan maxay ku salaysneed walaacan soo baxay adinku maxaa ka ogeedeen firi anaga waxa weeyaan waxaa la yidhahda dowladda soomaaliya lama yidhahdo safaaradda maraykanka dowladda soomaaliyana muxuu ahaayey wax ka soo baxay oo waxa ku aadani ma jiraan dowladda soomaaliya way u dhigtaa muwaadiniinteeda markasta oo ay dareento inay dhibaato dhici karto cagag ay ka dhici karto ogta waa la keenaa waana loo digaa marka annaga waxa geeya ka yimi ma ahayn mana aanaan la wadaagin diyaaradahaas xog noocaas ah iyo inay u baaqdaan dhibaato dhici doonto awgeed
marka ma waxaad leedahay wax khatar amniyahoo jiray oo garoonka muqdisho ma jirin marka laga reebo uun maaragtay warka safaaradda nairobi maraykanka maya ma jirin ma jirin wasiir hadduusan culays intaas la eg jirin diyaaradaha maxaad u qancin weydeen inay yimaadaan
diyaaradaha ma intaanu xadhig u turnaanu koorta soo qabanaan soo jiidnaa sidaan u keennaa diyaaraddu waday transit ku ahayd istanbul ama ay ku ahayd cabdishabaaba oo ay ku baaqatay halkaas ayada ayaa la weydiinayaa sababta ay u baaqatay iyo sababta ay u imaan weyday iyo sababta ay rukaabkii muxuu ahaayey ay u dhibaatoodeen
waxaad ii sheegtay inay jireen duulimaadyo kale oo gudaha ah iyo iyo qaar gobolka la duulay sida nairobi oo kale ma si caadi bay u shaqaynayeen kuwaas si caadi ushaqaynayaan wax dhibaatay ma jirin waan gartay hadda garoonka xaaladiisa shaqo ood ii sheegtay inaad dhex joogto bal sawirka bixi garoonku muxuu ka duwan yahay maalmihii lasoo dhaafay ma dareemaysaan in cabsi uu saameeyo waa la dareemayaa cabdiqadirow inuu muxuu ahay uu jiro falal iyo muxuu ahay maadaama ay tahay maanta maalintii ugu dambeysay bisha ramadaan dadka badankooda ay fasax ku jiraan diyaaradahaasna ay baaqdeen oo dadkii imaan lahaa ayna muxuu ahaye imaanin garoonku waa iska maran yahay laakiin guud ahaan shaqadu waa socotaa xaaladuna waa caadi
aad ayuu mahadsan yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaadiidka iyo duulista axmed jaamac cumar oo u waramayey cabdulqaadir maxamed cabdulle dhinaca kale teknolojiyadda casriga ah ayay ka faa'iideysanayaan wadamada dunida gaar ahaan in loo kaashado amniga soomaaliya ayaa haddaba ka mid ah dalalka amniga u adeegsanaya muuqaal duubayaasha casriga ah falastiin axmed iimaan ayaa inoo haysta warbixin ku saabsan sida ay teknolojiyadda casriga gacan uga geysato amniga iyo cadaaladda waxaa maalmihii ugu dambeeyey jiray in maxkamadda ciidamada iyo maxkamadaha kaleba la horkeenayay maragfur iyo caddaymo loo adeegsaday tiknolojiyadda casriga ah waxaana ka mid ah lacagaha bangiyada ee taleefanada lagu kala diro dabagal lagu sameeyey fariimaha qofku diro iyo tan ugu muhiimsan oo ah muuqaalada ay duubaan kaamarooyinka casriga ah ee c c t v bal nala dhagaysta qaar ka mida saraakiisha amniga iyo dacwad oogayaasha oo adeegsanaya caddaymaha duuban ee eedeysanayaal la hor keenay maxkamadda ciidamada waa gaari saarif ah loogu talagalay inuu de waxaasoo gaadiid ah iyo intaasoo qof ah iyo guryahaasoo dhan iyo deegaankaasoo dhan ay ku basbeelaan bay shabakadan waa ninka saddexaad oo ugu khatarsan eedeysanahaas sababtoo ah maxkamadda horteeda waxaa hor keenay asagoo naftihaligayaal wado hogaaminaayo naftihaligayaashan hortooda ay ku qarxeenaan soo bandhignay ninka saddexaad oo eedeysanayaashan ugu khatarsan waayo sababtoo ah asagoo qarax wado boorso qarax ah wado ayaa lagu qabtay eedeysana mudane gudoomiye boorsada qarax intoo geeyey masaajid oo dhex dhigday masaajidka cabdicasiis oo ku yaala dadweynaha cabdicasiis oo dhanaa la wareysan karaa waa waa marka la qabanayo masaajidka dhexdiisa oo ku jiray boorso qaraxoo la watay ilaah ku dharshay meel kale oo qarax uu ku qariimo waaye masaajidada dadkan masaajidadayna dadku ku laayaan masaajidadana qaraxyada dan inay ku qarsadaanay bilaabeen diinta islaamkeed juxmeenaya waa suurad xumeynaya nimankan asagoo sahmiin sameynaya hor keennay maxkamadda horteeda oo camera c c t v ee duubtay sidoo kale waxaa hor keennay asagoo dhagarqabayaal naftihaligayaal hogaaminaya oo hoteello isku qarxiyana hor keena maxkamadda horteeda
muuqaalada la soo bandhigay ayaa qaarkood waxay muujinayeen qaraxyo toosa eedeysanayaal falkii loo soo xiray fulinaya iyo qaraxyo qaarkood burburiyey qalabkii duubay cabdiqaadir ciise cali waa wariye ka howlgala warbaahinta dowladda waxaana uu inta badan ka soo warramaa dacwadaha ay qaadaan maxkamadaha ku yaala muqdisho waxa uu ka warramayaa sida adeegsiga teknolojiyadan cusubi uu u kaalmeeyey amniga iyo cadaaladda muddo hadda laga joogo ilaa yacni ku dhowaad sagaal sanaan aan goobjoog u ahaa dhegeysiga maxkamadaha gaar ahaan maxkamadan ciidamada dembiyada ka dhex dhaco yacni dembiyada lagu qaaday ee dalka ka dhaco ee eeda soo gaaro muddooyinkii dambe marka maalinba maray joogtay oo maalinba heeraa la joogay muddooyinkan dambe in la isticmaalo yacni waxa exhibitka ay dhahaan hay-adaha amniga ama falkaasi wax kasta oo raaco oo maxaan ku rahdaa tuulis ah oo loo adeegsaday ama la adeegsaday in la keeno maxkamadda horteeda marka xiliyadan dambe dee waa waa la hormaray dadkuna dee advanced ay noqdeen waxay wax la qabsanayaan maalin maalinba maalinta ka dambeyso waxa xareerahooda ka jiro arrinta ku saabsan kaamerooyinka iyo transactionada dhaqdhaqaaqa lacageed iyo maxaan ku yidhaahdaa xitaa bulshadeeda mararka qaar markoodii hore maysan isticmaali jirin in taleefanadooda ay voice recording samaystaan kool kastoo ay ka baxaan ama maxaan ku yidhahdaa waxyaaba raada telefoonkooda ay kaga tagaan waa la hormaray ciido kale iyo dowlado kale iyo hay-ada kaleba ha loo kaashto oo cod kasta oo caawinayso soomaaliya ha caawiso laakiin dee meel fiicana laga joogaa markan in ugu yaraan la heli karo qofka dhaqdhaqaaqiisa waxaan hadda qofka lagu sheegayo ugu yaraan in lala xiriiri karo oo la dhihi karo waxaa isticmaashay telefoon xilligaas lacag xilligaasaa dirtay yani meel hebel xilligaasaa martay qofkan xilligaana wada xiriirteen oo aad technolojiyada loogu fogaado xataa qofkan telefoonkiisa marka ugu horeyso uu samaysto gmail iyo google drive wax uu yani keydiyo xogihiisa xitaa haddii waxaas recycleka lagu duuro laakiin marka ugu dambeyso dib loo heli karo oo loo soo celi karo muuqaalduubayaashan casriga ah ee lagu xiray magaalada muqdisho ayaa kasakow in loo adeegsanayo caddaymo iyo aqoonsi waxaa kaloo ay gacan ka geystaan amniga magaalada al-shabaab ayaa horey ugu hanjabay milkiilayaasha goobaha lagu xiro kaamarooyinkan oo ay ka mid yihiin goobaha ganacsiga waxaana ay isku dayeen in ay weeraraan meelaha qaar laakiin hadda waxay u muuqdaan inay inta badan magaalada gaar ahaana goobaha ay dowladdu ku xoog badan tahay iyo agaaraheedaba lagu guulaystay in ay si rasmi ah uga shaqeeyaan xildhibaan cabdiraxmaan maxamed sheikh waxa uu qabaa in muuqaalduubayaashan casrigae ay amniga magaalada gacan ka geysteen sidoo kalena ay dadku wax badan ka barteen sida ay u howlgalaan kooxaha dembiyada geysta sidoo kalena ay muuqaaladani sahleen buu yiri caddaymaho dembiye kala duwan oo dilal ay ku jiraan ammaanka wax badanay ka bedeleen bikaas hadda wax walboo dhaco bruufa lahaaya meesha ka bilowdeen meesha ku dhammaadeen dadkay ku lug lahaa iyo wax walbaa la helaya waa caddayn cad oo marka hore waxba magaalada ka dhici jira wixii dib looma raacin jirin waxba lama heli jirin proof hadda waxay caddaynaysaa tallaabo kastoo amni xumo oo dhacdo in la raaco bilow ilaa dhammaad oo la helo dadka ku lug lahaa marka hadda kiiskii ugu dambeeya dhacdadii s y l hoteelka runtii kaamarada waxna lagu ogaaday from bilow ilaa dhammaad cadaymo taasaa ugu filan marka wax walba waxaa la helayaa xogta meesha ka bilaabatay meesha ku dhammaatay oo cadaymihii oo saxa oo wixii life loo arkaayo marka wax badanay ka bedeshay isbedelka oo xagga amniga Ah, waxaan dhahayaa boqolkiiba oo sagaashan Eh, caddaynta ugu fiican waaye oo la ogaan karo Eh, horena soomaaliya aada looguma kamar lama isticmaal hadda laakiin qurbo oo kale aada loo isticmaala wadamada qurbo oo dhan waxaa ilaaliya kamara ilaaliso waxay fadhiyaan screen weyn oo laga daawado steeshinada gobolka banaadir gobolada oo macnaha dowladda hoose iyo booliiska waxay leeyihin qol security oo shiftiga la isbedelo oo laga daawado magaalada wax ka dhacayo o dhan Hadda waxaa jirta baabuur moobile ah oo ku xiran kaamarooyin oo wadanka walba joogo oo wax walba sawiraayo oo live ah marka kaamarada muhiim waaye shaqada ugu badan ayadaa u qabanaysa ciidanka kasakow in muuqaaladan ay yareeyeen dembiyadii kala duwanaa ee dhici jiray iyo in ay noqdeen caddaymo loo adeegsan karo maxkamadda horteeda waxaa intaasii dheer in warbaahinta kala duwan sidoo kale ay u fududaysay tabinta xogaha iyo xukunada maxkamadaha sida uu sharxaya cabdiqaadir ciise cali oo ah wariye inta badan tabiya dacwooyinka iyo xukunada maxkamadaha ee wax badan oo sheekooyinka waxaan ku dhisi jirnay annaga dareenka halkan lagu cabiro annagoo wax kala hiisanin macnaha oo dadku halkan maxdarka marka maxkamadda la joogo sida ay wax u fasiraan keliyaan qaadan jirnay oo codkooda aan isticmaali jirnay waxaa laga geli jiray wax badan oo hal abuura inaan dareenka meeshan ka jira aan cabirno laakiin hadda maadaama la helayo ashyaadii iyo waxyaabihii dembigaasi lagu galay isla markaana si yacni oo cilmi ah loo soo caddeeyo mararka qaarna kaamerooyin amniyii c c t v la helayo xataa noogama baahno inaan halabuur badan sameyno oo aan wax badan yacni dadka aan aan ereygeena annaga ku cabirno si ay u fahmaan waxa halkan ka jiro marka waxay naga saacidaysaa juhdi badan oo naga geli jiray inaan warbixinteeda halabuur ku sameeyo hadda waa iska fududahay wax badan oo raad ho aa ku kabi karto warbixintaada helaysaa sida c c t v codad transaction dhaqdhaqaaq lacageed waxaasaa helaysaa hadda sidaasay annaga noo caawisaa marka way ka duwan taha sidii hore adeegsiga muuqaalduubayaashan iyo sidoo kale tiknolojiyadaha kala duwan ee ay ka mid tahay lacagaha telefoonada lagu dira iyo fariimaha ayaa noqday hanaan loo maro caddaynta iyo maxkamadeynta dadka geysta dembiyada kala duwan sidoo kalena waxay kaalin ka qaadan karaan wanaajinta amniga iyo cadaaladda
halkan dhegeystaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a dagaalka ka socda dalka suudaan ee u dhexeeya jenaraalada talada dalkaasi isku haya ayaa hadda ku dhow muddo sanad ah qaramada midoobey ayaa dhowaa sheegtay in shan iyo labaatan milyan oo reer suudaan ah ay hadda u baahan yihiin gargaar dhowr iyo toban kun oo qof ayay warbaahintu warinaysaa in ay dagaalka ku dhinteen iyada oo siddeed milyanna ay ku barakaceen hadda ku dhowaad sanad kadib waa sidee xaaladda suudaan sideyse u egyahay mustaqbalka dalkaasi waxaa arrintaasi noo faahfaahinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan sudaan oo mar ahayd waddamada ugu saamaynta badan afrika ayaa shan iyo tobankii abril ee sanadkii hore waxaa ka qarxay colaaddii ugu darnayd ee dalkaasi soo marta taasi oo burburisay hannaankii siyaasadeed ee suudaan caasimadiisana ka dhigtay goob ay ka jirto colaad joogto ah suudaan oo kowdii janaayo ee kun sagaal boqol iyo konton iyo lixdii xorriyaddeeda ka qaadatay britain iyo masar ayaa waxaa isaga dembeeyey afgembiye kala duwan waxaana xukunkii ugu muddada dheeraa hogaaminayay cumar xasan al bashiir oo dalkaasi taladiisa la wareegay kun sagaal boqol iyo siddeetan iyo sagaalkii dalkaasina ku maamulayey gacan adag ilaa xilka laga tuuray sannadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii kadib bannaanbaxyo dadweyne oo bilo ka socday suudaan ayay jenaraalada hadda dagaalamaya ee cabdilfataax al burhaan oo ciidamada militariga taliye u ah iyo jenaraal maxamed xamdaan daaglo oo taliye u ah ciidamada gurmadka degdega ah waxa ay ku heshiiyeen in albashiir ay xukunka ka tuuraan dalkana la wareegaan hoggaankiisa hase ahaatee muddo sannado ah oo ay wada shaqeeyeen kadib khilaaf soo kala dhex galay ayaa keenay in dagaalkan adag uu qarxo iyadoo ay fashilmeen dhowr iskuday oo lagu doonayey in xabadda lagu joojiyo doktor axmed daahir shaafi oo wax ku soo bartay dalka suudaan kana faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey inuu sharxo xaalka suudaan ku dhowaad sannad kadib dagaalka lagu hoobtay ee dalkaasi ka qarxay caasimada marka dagaalkaasaa ka socda muasasaadkii dalka oo dhan intii badan way burbureen maalmadha waxaa lasoo bandhigay marka militarigu la wareegay idaacaddii iyo t v-gii dalka oo umudurmaan ku yiilay dalka suudaan caasimada suudaan saddex magaalay u qaybsan tahay baxri iyo khartuum iyo umudurmaan dagaalka intiisa u badan wuxuu ka dhacay maxay ahayd khartuum iyo iyo umudurmaan oo webiga magaalada kala saddex qaybood u qaybiyey sidaa darteed burbur fara badan baa gaadhay taqriiban sudan hadda intii waxaa la qiyaasayaa inay ku dhinteen dad ilaa shan iyo toban kun oo qof ah inay dhinteen dhaawacu kontomeeyo kun buu gaadhayaa dad lagu qiyaaso taqriiban labayo toban milyan ilaa saddexiyo toban milyanna way qaxeen ixsaayaadkii ugu dambeeyey ee hay-adaha caalamigu sheegaan ama hay-adaha xuquuq insaanka ka sheekeeya ama kuwa bini-aadanada ka sheekeeya ka warrama waxay sheegayaan ugu yaraan labaatan milyan oo oo ilmood oo soo oo suudaana inuu gaajo ay wajahayaan sidaa darteed dalkaas waxaa soo gaadhay burbur aad aad u waaxdeen dagaalkiina hadda weli waa socdaa oo maalmahan wuxuu hadda si adag uga socdaa caasimada labaad ee dalka eewed madani madani caasimadii hore ee dal haddana dalka sudan ahaan jirtay gobolka jaziira la dhaho caasimada u ah ee gobolka ugusoo wax soo saarka ugu badan uu kasoo baxo saa darteed dalkaas dad fara badanna way qaxeen oo malaayiin qof ah wax saarkii dalka waa istaagay oo gobolkii ugusoo wax soo saarna waa dalkaas doctor cali ciid maxamuud kulane oo isna ka faallooda arrimaha geeska afrika iyo carabta ayaa sharxaya dhibaatada uu dagaalka sanadka ku dhowaad jirsaday u geystay dalka suudaan ugu dambeynna faruhu ka baxay dagaalkii oo ilaa hadda dalka suudaan oo hal sano oo dagaalku uu gelayo oo shan iyo tobankii abriil hadda waxaan u malaynayaa wax yaraa ayaa nooga haray shan iyo tobanka abriil labada kun labaatan iyo afarta ayaa sanadku u buuxsami doonaa waxaa laleeyahay dagaalkaasi dhibaatada uu geystay muddada sanadka ah markii loo barbar dhigo wadamada ay dagaalada sokeeye soo mareen waxaa la qiyaasi kara ma ahan iyo dhibaatada uu geystay iyo burburka hanti iyo bulsho iyo mooral iyo dhibaatooyinka anshax darada iyo kufsiga iyo faraxumeynta suudaan laga soo sheegayo aada ayay u ballaaran tahay oo wax runtii calool xumo kugu keenaya markaad akhrisid ama aada daawatid ama warbixinada laga sameeye aada fiirisid ayay noqota arrintaasi suudaan marka oo muddaba la filayay ma ogtahay in afgembigii ka bacdi in khilaafaad uu dhici doono maadaama waddankii saraakiil gacanta ku hayaan iyo jenaraallo iyaka naftooda aan isku mowqif ka ahayn dowladnimada iyo daldhiska suudaan waa la filayay laakiin inay heerkan gaari doonto oo mustaqbalkii suudaantii aada ogeydeena ballaareed ay mugdi sidaan u geli doonto oo bulshadii suudaan oo xadaaradda iyo albaxnimada lagu tabayay aqoonta dhibaatadan ay ku dhici doonto intay isqabo waayaan arrinta faraha ay ka baxdo caasimadii la burburiyo dadkii rayidka ahay la qaxiyo bunuugtii la boobo iyo xarumihii dowladda iyo saldhigyadii muhiimku ahaa dowladnimada suudaan runtii wax waxay ahayd dadka dhan ay aada ula yaabeen gaar ahaan dowladaha shucuubta qiimeeya ilbaxnimadooda iyo dowladnimadooda dagaalka suudaan ayaa waxaa kala qaybsanaanta gudaha dalkaasi kaga sii daray faragelinta dowladaha deriska iyo dalalka qaniga ah ee carabeed oo kala taageeraya labada jenaraal ee ishaya waa kan mar kale doctor axmed daahir shaafi inta rag fara badan oo marka ururada siyaasiga ama rag fara badan oo siyaasiyiin ah oo dalka suudaan in badan siyaasiyiin ka ahaa waxay la socdaan waxay taageerayaan ninka la dhaho dacmu sariica iyo madaxdiisa iyagoo rajaynaya in mulatarigana lagu tuhmayo in ay xarakaadka islaamiga ah ay saameyn ku leeyihiin xarakaadka islaamiga intooda badanna waxay la socdaan mulatariga intaasi waa waa waa xagga gudaha xagga dibadda waxaad moodaa dalal fara badan oo dalka toddoba wadan oo suudaan xuduud laleh intooda badan faragelin bay iyay ku leeyihiin marka wadamada aada faragelinta u samaynhaya waxaad moodaa waa wadamada dariska ah iyo wadamada carabta gaar ahaan wadamada khaliijka khubarada ayaa sheegaya in dagaalka suudaan u abuuray cabsi ah in colaadda dalkaasi ka aloosan ay ku baahdo dalalka kale ee gobolka iyo kuwa deriska ah taasi oo doctor cali ciid maxamuud kulane aaminsan yahay inay ku qasbayso in dalalka gobolka iyo beesha caalamkuba ay isku howsho in dagaalkani uusan sii socon oo si deg deg ah loo farageliyo xalna looga dhaliyo suudaan ilaa hadda waa la xakameyle ayahay dagaalka suudaan oo aad ayuu usii xoogeysanayaa waxaana la sheegayaa sababo badan inay taas ay keentay oo kamid tahay faragelin xoog leh oo ay ku hayaan dowlado badan oo suudaan xuduudlada qaarkoodna ay ka fog yihiin suudaan waxay kamid tahay wadamada ugu xuduudaha badan oo ilaa hadda toddoba dowladood ayay xuduud la leedahay suudaan marka waa la xakamayla iyo waxaa laleeyahay xuduudihii oo dhan iyo meelihii dalka laga soo geli jira ayaa furmay marka waxaa hubka iyo maleeshiyaadka iyo caloosha shaqaystayaasha iyo si xaddhaafa ayay wadanka usoo gelayaan waxaa kaloo jira faragelin faragelino badan oo toosa oo dowlado badan ay ku hayaan oo laleeyahay xataa dowlado badan oo carbeed oo suudaan marka horena qaar saaxiib la ahaayeen qaarna ay ka dhexeysay xinif siyaasadeed ama bulsho ayaa hadda ku lug leh oo si fiican faragelin uga hayo oo hubka iyo tababarada mucaaradka iyo moral dhiska saraakiishooda ayaa ku lug leh baa laleeyahay suudaan dagaalka ka socda oo runtii dadka ka hadla arrimaha amniga iyo dagaaladu waxay leeyihiin wuxuu ku fidi karaa dagaalkaasi dowlado badan oo ku yaala mandiqada geeska africa oo hadda degan oo ay kamid tahay dowladan ethoobiya runtood xuduud dheer nalala iyada nafteedana caga badan ku taagneyn oo dagaalo badan ay ka dhaceen gudaha waxaa laleeyahay dowladda libiya oo iyadana xuduudlaleh dheer oo iyada nafteeda aad dareemeysaan si ay u kala daadsan tahay ug badan hadda oo kasoo galay sida laleeyahay iyadana oo hadda laleelaya mar kale bal inay dowlada ka samaysanto iyadana saameyn xoog leh ku yeela doonta iyo dowladda jaad oo dad badan oo suudaaniyiina ay degan yihiin kana soo jeedaan xuduud dheerna ay leeyihiin labada dalo iyada nafteeda laleeyahay inuu saameyn ku yeesho haddaan dagaalkan hakan maadaama ay isku isir yihiin dad labada labada dhinacna ay shucuubta isaga gudbaan dowlado kalaa jiro badan oo xuduudla leh suudaan ayaka naftooda cabsi qaba waxaan isleeyahay dowladaha si guud markii dareenka ay qabaan la eego iyo adduunka aragtida uu ka qabo dagaalkan suudaan iyo dowlado badan oo suudaan ka damqada saaxiibna laah kamid tahay kenya iyo uganda iyo jabuuti iyo soomaaliya nafteeda iyo wadamo badan inay arintaa isha ku wada hayaanayna ku qasbanaan doonaan ugu dambeyn ama xoog a noqoto ama xeelada in la haki doono dagaalkaasoo la iska kaashan doono ugu dambeynna uu hakan doono waxaa kaloon isleeyahay wacyiga dadka suudaan iyo aqoontooda iyo ilbaxnimadii lagu yiqiinay iyo dowlad jaceylkoodii ayada naftooda inay qayb ka qaadan doonto nimankan dagaalamaya ee labada jenaraal ah naftoodan oo wacyigooda inta soo noqda iyo maskaxdooda ay dhihi doonaan sidan xal ma ahan dad iyo dalba waa burbureen dareenka ummadana way arkayaan oo maalin kasta dhibaatada loo geysanayo bulshadii iyo ooyinta ka baxaysa iyo qaxa iyo qaxootiga iyo baahida haysata oo meel kasta ay ku dacdaraysan yihiin inay inta fiiriyaan oo damqadaan ay dadnimada kusoo laabtaan iyadana waan rajayn doonaa ugu dambeyn ay u hoggaansami doonaan dib heshiisiyiinta dowlado badan hadda ay ku howlan yihiin ugu dambeyn aniga waxaan isleeyahay suudaan kama rajo dhigayno oo waxaan isleenahay dowladnimadeedii iyo deganaantii kusoo noqon doonta ha dhowaato ama ha fogaato dagaalka suudaan oo ay qaramada midoobay sheegtay in dad ka badan siddeed dhibic shan milyan oo qof ay ku barakaceen qaarkoodna ay magangelyo ka raadsadeen dalalka deriska sida jaad iyo koonfurta suudaan ayaa waxauu dalkaasi ka abuuray xaalad cunno la'aan ah oo baahsan iyadoo qaramada midoobay ay ka digayso in haddii dalkaasi aan si dhaqso ah loola gaarin gargaar ay dad badani halis ugu jiraan in ay gaajo u dhintaan aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa laantaaf soomaaliga v o a macadka nabadda ee maraykanka ee fadhigiisu yahay magaaladani washington ayaa ku baaqay in dowladda maraykanka ay hagaajiso siyaasaddeeda afrika iyadoo oo diiradda la saarayo macdanta muhiimka ah talooyinkan uu macadku soo jeediyey ayaa waxaa ka mid ah koruqaadidda xiriirka diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee wadamada afrika ee macdanta leh warbixin uu soo saaray macadka nabadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in isbeddel loo baahan yahay si looga hortago kontaroolidda iyo ku-tagrifalka suuqa macdanta ee afrika maraykanka ayaa si weyn ugu tiirsan macdano badan oo muhiim ah si loogu isticmaalo bayteriyada baabuurta korontada ku shaqaysa inkastoo ay jiraan dadaallo oo maamulka biden iyo kongareskuba ay ku taageerayaan shirkadaha maraykanka ee suuqyada afrika haddana horumarka ayaa weli gaabis ah iyada oo uu jiro loolan adag oo ka imanaya dhinaca shiinaha warbixinta macadka nabadda ayaa ku talisay in dowladda maraykanku ay maalgeliso waxaa loogu yeedhay diblomaasiyadda ganacsiga ee afrika tusaale ahaan macadka ayaa sheegay in loo baahan yahay in dowladda maraykanku ay mudnaanta siiso faa'iidooyinka ka iman kara heshiiska is-afgaradka ah ee ay la seexdeen jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo iyo zambiya kadib shirkii hogaamiyaasha maraykanka iyo afrika ee ka dhacay magaaladani washington disembar jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo waxa ay soo saartaa in ka badan boqolkiiba toddobaatan macdanta kobolka ee adduunka halka zambiyana ay kaalinta lixaad adduunka kaga jirto gaar ahaan wax soo saarka naxaasta iyo soo saarka labaad ee afrika ugu weyn ee isla naxaasta warbixinta macadka nabadda ayaa waxaa kale oo ay ku talinaysaa in maraykanku uu kordhiyo joogitaanka saraakiisha diblomaasiyadda iyo kuwa ganacsiga ee xarumaha macdanta marka la eego u dhowaanshiyaha magaalada labumbashi ee kongo ay u dhowdahay goobaha macdanta laga qodo ayuu macadku ku taliyey in dib loo furo qunsuliyadda maraykanka ee labumbashi haddii la aqbali karo heerka ammaanka bartamihii sagaashamaadkii maraykanku waxa uu xidhay qunsuliyaddii uu ku lahaa lumumbashi kadib markii uu dhammaaday dagaalkii qaboobaa iyo dib u hagidda danaha iyo khayraadka lumumbashi waa caasimadda gobolka qaniga ku ah macdanta ee katanga iyo magaalada labaad ee ugu weyn dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo degeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a markana kusoo dhowaada xubintii amuraha maraykanka waxaana la socodsiinaya maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka ololayaasha doorashada madaxtinimo ee labada xisbiya siyaasadda maraykanka ayaa si xawliya u socda ka sokow siyaasadaha dhinacyada dhaqaalaha socdaalka iyo arrimaha dibadda oo labada dhinac isku duraan waxay labaduba aad ugu dadaalayaan inay u kala dheereeyaan helidda lacag ay ololayaashooda ku maalgeliyaan haddaba barnaamijka amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaannu kaga hadlaynaa halka ay labada dhinac ka kala marayaan haysashada lacagta ololayaasha doorashada waa kan maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon leh kuna sugan gobolka virginia maxamed waa mahadsan tahay ololaha doorashada meel fiican ayuu maraa oo labada xisbiba iyo labada mudasharaxa u taaganba nin walba si ayuu u olooleynayaa markaad fiiriso laakiin labadaas barbardhigto waxaa u malaysaa dhanka dimuqraadiga madaxweynaha hadda ee talada haya madaxweyne biden ololihiisa inay aada u socoto oo yani aada uga xooli badan tahay dhanka republicaanka sababtoo ah madaxweyne trump oo u taagan dhankaas waxaa ku furan doodo oo xagga sharciga ah oo maxkamado ayaa ku furan oo waktigiisa halkaas ayuu geliyaa qayb ka mid ah marka waxaad u malaysaa inkastoo kambaynka u wada laakiin xooga in laga yara dhe laga yara dheereeya u malaysaa oo xagga kambaynka uu socdo oo madaxweyne biden uu aad u kambayn garaynayo kaas gaar ahaan gobolada oo aad laiskugu qaban doono doorashada markii la gaaro november sanadkan waan gartay marka maxamed haddaynu eegno dhinaca lacagaha la kala haysto haddaynu ku horeyno dimuqraadiga maxamed waa mahadsan tahay waxaad u malaysaa xisbiga dimuqraadiga inuu ololihiisa si xooli u ku socdo oo lacag aruurinta ay ku jiraan ay rabaan doorashada inay ku galaan inay si xoog leh ay ku socoto oo madaxweynihii madaxweynaha hada taagan oo xisbiga dimuqraadiga u taagan madaxweyne biden oo ay la shaqaynayeen madaxweynaashii hore xisbiga dimuqraadiga sida madaxweyne clinton madaxweyne obama oo ayaguna faantooda ka qayb galaya dhacdooyinka eventooyinka qaar oo si lacag loogu aruuriya madaxweynahan marka waxaad u malaysaa xisbiga dimuqraadiga inay xagga lacagta ay gacanta ku haystaan oo ay rabaan doorashada inay ku galaan ilaa inay ku dhowdaan lacag laba boqoloo milyan oo dollar ah oo ay ka aad oga oga oga badan yihiin xisbiga xisbiga republicaanka madaxweyne trump oo maadaama madaxweyne trump ololihiisa xoogaa uu ka mashquulsan yahay oo dhanka lacag aruurintahay iyo ha noqotay inuu aad u olooleeyo oo sababtana ay tahay inay ku furan yihiin maxkamado iyo waktigiisana uu aad u qaybsan yahay marka lacagta waxaad u malaysaa in xisbiga dimuqraadiga ay lacag badan haystaan oo ugu talagaleen inay ku galaan doorashada welina ay aad u aruurinayaan marka laakiin madaxweynaha madaxweyne madaxweynihii hore madaxweyne trump fahantiisa asigu lacag uu aruuriyay laakiin lacagtiisa xoogaha waxaa laga yaabaa inay aad doodaha ku furan xagga sharciga ah marka asigana waxaa waay lacagta urur qiyaasaan ilaa boqol milyan laakiin laba boqoloo milyan ayay ku dhowdahay lacagta madaxweyne biden iyo dadka ololaha uwada madaxweyne biden ay gacanta ku hayaan hadeertaan welina doorashada ma dhowo maxamed oo ilaa waxaa ka dhiman toddoba bilood marka toddoba biloodna waqti badan runtii markii loo fiiriyo wadanka wax badan ayaa isbedeli karo laakiin ololaha doorashadana fahamtiisa ayaa wuxuu u baahan yahay waqti dheer inaad diyaar garowdo ama lacag ha noqoto ama messajkaada si fiican loo fahmo ha noqoto ama dadkii aad ka dhaadhiciso fikirka iyo siyaasadda aad ku gelayso ololaha intaba waan gartay wadooyinka ama wadiiqooyinka adeegsanayaan hadday aan lahay dhinaca technologiga baraha bulshada sidee ugu kala firfircoon yihiin labada dhinac
waxaad u malaysaa maadaama madax xisbiga dimuqraadiga lacag badan gacanta ku haysto uu ugu talagala doorashada inuu ku isticmaalo lacagtaas lacagtana runtii waxay saldhig u tahay waxyaalaha doorashada gaarsiin kara meel fog messajkaada fariintaada marka waxaad u malaysaa in ay xisbiga dimuqraadiga ololaha zaa'id u wadaan oo ha noqoto maxaa la haysiinta ay sameynayaan tvga raadiyaha dhanka internetka social mediaha platformka isticmaalayaan intaba marka maadaama lacag badan ay haayaan oo inay rabaan inay lacagtaas ku kharash gareeyaan ololaha doorashada ayagu waxaad u malaysaa inay aad hadda messajkooda aad uu dadka meelo badan u gaarayo markii loo fiiriyo dadka ay tartanka kula jiraan madaxweyne trump iyo tiimkiisa waan gartay maxmed si guud waxaad mooddaa in aad loogu tartamayo dhinaca lacag uruurinta lacagtu kaalin inte leeg bay ku leedahay guusha kama dambaysta maxamed lacagta kaalin xoog le ayay ka qaadataa doorashada runtii oo waa waxyaalaha u ah xudunta in lacag qofka hadduusan haysanin oo ku galo ololaha doorashadu dee cidna waxba kulama qabanayso cidna messajkaadi ma qaadayso lacagta marka waxay u tahay xudun ololaha doorashada runtii qofka damoor uu lacag haysto waxaa laga yaabaa inuu aad jaaniskiis wuxuu u sarreeya inuu soo baxo waayo lacagta waxaa lagu isticmaala waxyaala badan oo ay kamid tahay xayisiinta ha noqoto dhanka tvga raadiyaha social mediaha noqoto waxaa kaloo lagu isticmaala dhanka safarka oo ayadana fahanteeda lacag aruurin lacagta naftirkeeda waxaa lagu isticmaalaa lacag aruurin kale sida loo qaban lahaa xafladaha lacagta lagu aruurinayo kaleento safarka miitinada waxaa kaloo lagu isticmaalaa maxaa la shaqaalaha mushaarkooda waa waa waxaa kaloo lagu isticmaalaa operationka guud ee cambaynkan oo isticmaalayo waa xudunta waa lacagta waxaa kaloo lagu isticmaalaa lacagta naftirkeeda oo yacni la sameynaa in research la sameeyo oo researchkaas ou noqdo in dadka la dhegeysto baahidooda iyo waxa ay u baahayin in lagala hadlo marka waxaa tiim waxaa jira research sameynaya cilmi baaris oo dadka deegaankaas bimatana dadka virginia degan maxay u baahan yihiin dadka wisconsin ku nool maxay u baahan yihiin dadka michigan ku nool maxay u baahan yihiin marka cilmi baaristaas ay sameynayaan waxay keenaysaa marka dadka inla dhegeystayo baahidooda iyo sida loo messajkay u baahan yihin inay maqlaan marka waxay keenaya marka dambe in in lasoo aruuriyo maxaa la dhahaa macluulaad macluulaadkaasna lagu daro ololaha siyaasada ama messajkaas dadka la gaarsiiyo ayadoo lacagta la isticmaalayo si kooban marka haddii loo dhigo lacagta waxay noqonaysaa in adigaas maxamed ah oo laga yaabo shaqadaada markaad tagto computerkaada afato inay kaasoo horbaxdo fariin ku saabsan labada nin ololaynayso oo ololahooda siyaasadood markaad telefoonkaada furto inay kuusoo kortaa laga yaabaa xayisiin oo ololahooda siyaasadooda ku saabsan markaad baabuurkaada baakan dhigato waxaa laga warqad sheegaysa in ololaha labada inoo tartamays mid kamid ah ee lagu saaray meesha markaad boostada soo furto bokiska inay warqad ku jirto ilbaabka guriga in laguu soo garaaco markaad tvga shida sidoo kaleento telefoonka in lagaa soo waco waxaasoo dhan waxay keenaysaa waa waxa cambaynka oo lacagta lagu qarash gareyn doo lacagta faraha badan oo la aruurinayo iyo dadka ka shaqeynaya sida hadba messajka loo gaarsiinaya ummadda marka waxay keenaya wax message kasta oo ninka u tartamaya xafiiska uu rabo inuu dadka gaarsiyo in sanka lagaa geliyo adiga maxamed meel kasta lagaa soo galo si marka dambe aad go-aan u gaarto ood u codayso marka taas ayaa lacagta lagu isticmaalaya si
dhegaystayaal waxaan taasi inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaannu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doonno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisanreere oo inala socodsiinaya xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o e da f m t da sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m t da sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m ta sideed sideed redio risala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhagaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
magaalooyinka waaweyn ee dalka waxaa lagu arkaa marka la gaaro maalmaha ciidaha qalab macmal ah oo hub loo ekeysiiyey ujeeddaduna waa in lagu ciyaarsiiya carruurta laakiin waxaa jira dad qaba in carruurta ay ka dhaxli karaan saameyn dambe oo mustaqbalkooda aanan u wanaagsaneyn haddaba ma la joogaa xilligii ganacsatada ay la imaan lahaayeen qorshooyin ka beddelan kuwan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah waalidiinta kale ah maxamed nuur cumar iyo axmed maxamed yuusuf waxaa hadalka marka hore siinayaa maxamed nuur cumar
xasan xuseen waa mahadsan tahay horta arrimahan hadda oo ciyaalka ku ciyaaraan oo alaabahan ciid oo kaleeto qoryahan iyo waxan horta waxaan waxyaabina ragaadiyay ka mid yihiin oo annaga dhibaatada badan culeyska badan nagu abuuray haddana cunugii maanta in cayaarsiin looga dhigo aniga runtii waxaan u arkaa waxyaabo oo laga yaaqyaaqsoodaan u arkaa marka waa xilli waa la joogaa xilligii layska bedeli lahaa waxaan oo laysdhaafin lahaa oo la dhihi lahaa aniga waxaan waa taardid ay noqdeen waa lagu daalay waxaan annaga waaweyna kusoo daalnay haddana ciyaalkiinayna kusoo abaabin waa laga fiican yahay inuu dhinaca naloo dhaafin in la yirahdo xilligeeda xilligeeda waa la taagan yahay marka bal ganacsatada iyo dadka dowladda dowladdu hala timaado nidaam oo kan ka bedelan oo waxaan waxyaabo kaleeto ciyaal lagu cayaarsiin karo in la yimaadaan sida baabuurta oo kaleeto iyo waxyaabo kale
waanoo sheegi doontaa axmed adiga dhankaada
awalan waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o a xuseen xasan dhaqan ugu horeeyo walaalkay maxamed aniga waa ka arigduwanahay waayo waxaa ugu arigduwanahay waxay tahay ciidda sideedaba waa iska laba maalin ilmahana waa ogsoon tahay haddaanan maanta xaafadda aan lagu ciyaarsiin ama guryahooda hortooda aysan ku ciyaarin magaalada amni darre iyo waxay arqalade ay iska imaan karaan micnaha micnaha haddii meel kale ay aadaan xitaa ama ay damaashaadaan inuu daqar soo gaaro ama qof daqar gaarsiiyo laakiin qofkan waxaa laga yaabaa inuu gurigiisa hortiisa uu ku nagaado oo afar xabo asxaabtiisa soo wato oo kula ciyaaraan laga yaabaa oo isla xaafadda degan ama kuwa isla dhasha dhexdooda ay ku ciyaaraan marka horta wax ilmaha u fiicanna ma aha laakiin waxay hadda ku maaweelaadaan ma haystaan insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa intii laga helayo wax kaleo ka micnaha ay baahidaas ugu bixi karaan inay ugu gudbaan in la hela markaasna inta laga gaaraya ilmaha labada maalin ayadaaba dhaafayninba laba maalinba wax iska caagaho haddana oaan wax macmal laha oo dhibaato aan lahayn dhibaato saasna aan keenaynin oo weliina ku qaniina camala marka kugu dhacday waay ma fahanti waa mahadsan tahay maxamed waa maqlaysaa axmed wuxuu leeyahay wax dhibaato weyn keenaya ma ahan caruurtana in lagu maaweeliyo maalmaha ciidda waa wax wanaagsan horta tarbiyaddu shay qaali waa maanta wixii qofka lagu tarbiyado biri noqon karaa qoraga cunuga maanta aan ku tarbiyadayno kuwii horean qadiyaan ka taagno kuwa kalmaan qori macamal inta usoo gadna kusii tarbiyanayna shaqada dabada haylamia waxaan macnaha wax lagu maaweelado maa wax lagu cayaaran maaha waa hub waa hubka annagana ragaadiyey waa wixii annagana dhibaateeyey waa wixii annaga dadnimadeenna baabi'iyey ma derbi waddo kastoo socota guri kastoo qurux badan oo arkaysid waa dulduleelaa yaa dulduleeli maxabadaa duleelisa masecaa waxaa duleeli wax kalaa duleeliy macmalkii hadda haddii lagu keeno lagu yidhahdo balniyo hadda kan kusii cayaar waa adiga shaqo adiga hawshaa kugu sii badanaysa maaha wax kugu soo dhawaana ma jiraan marka waa kaasa waxaan siinayaa axmed axmed wuxuu leeyahay waa maqlaysaa walaalkay maxamed horta waa mahadsan yahay annaga hadda dowladdeenna hadday soo kabahaysaa sidaan ogsoonnahayna waxaan waxaa soo sameeyey waddan dooli aho nidaamkiisii wixiisa dhan ay diyaarsan yihiin laga yaabaaba ayaga hadda annaga kuul leyba maraynaahe kuulal leyba maraynaa ayaga xabada dheemishiina isticmaalaan carruurtooda laga yaabaaba waxaana waxayba u fiican tahayba ilmaha inay toogashada ay ku bartaan oo kale birirka maal markuu askari oo noqdo cunugan waxba aan aqoonin oo laa yakhra walaa yuktuba ma fiicno mafaati inkastoo ilmihiina horta waxaan oo micnaha abaabinta ay fiican tahay nabiga sala allahu alay wasalamna uu yidhi ilmaha hala baro xagga tababarka toogashada iyo dabaasha iyo fartafuulka iyo sida gaadiidka loo wadaayo inay bartaan waa muhiim laakiin waxaa daran inuu qofka arqalad ku geysto waalidkana asaana raalli ugu noqonin in cunugiisa maanta mooryaanimo oo sameeyabo marka walaalkay aniga waa kaga arag duwanahay waayo dowladihii caalamka waxaan soo saara waxay soomaaliya soo saarta maahan in micnaha lasoo marsiiyo barsaas oo dowladda ay soo habge soo fiiriso waxaan inay wax oo daamaj yihiin oo khatar ay leeyihiin ama qofka binaadi khatar ku geynaya ay soo hubiso mogiyi waxaa waaye ilmaha labada maalin ay leeyihiin xorriyaddooda hala siiyaa aaminsanahay waa maasan tahay maxamed maxaa is leedahay wax kaloo loogu bedel laha ma jira waxyaabo kaloo lagu bedeli karaa deg waxaa jirto gaariyaar yama yar yar oo macmala waxaa jiro waxyaabo yar buufinkii oo kaleeto marka xagii xilligii hore aan inaga ciidi jirna qori ma aan arki jirin buufin iyo baabuur iyo mooto yariis iyo waxaasaan arki jirin taas meeshaasaan ka dhahaa ninka hadda baadiyaha ka imaaday oo qoriga sitay oo hubaysan oo ordaayoon arkayno haddii kii yaraayo magaalada lagu barbaarinaya asigana tababarkan la sii siiyo waa sii carbisamaa ma ogi wax macnaha soo dhammaanaa ma jiraan dowladda haddii ay soo aragtay xitaa waa jirtaa dowladaha soo saaray wadanana lasoo saaray waxbuu u soo saaray laakiin nidaamka annaga aan u isticmaalin iyo qoriga xitaa marka aa qorigan hadda ciyaalka isticmaalin aa fiirisid markii runtii meel lagula istaago waxaa leedahay nin cunuga waa hubaysay ama madaxa kuu fujiya marka waxyaabaha oo la yaab kale ay ka mid tahay marka laakiin haddii xitaa wadan dowladda waa soo saar walaalka waa ku mahadsan yahay waa saxan yahay waa dowladdaa soo saartay waxaan waxaa loo soo saaray waxa waaye inay ciyaal ku soo ciyaaraan laakiin horta dunida ma laga isticmaalaa waa mase annaga bes aa noogula tala kale middaasaa isweydiin u baahan waxaan weydiinaynaa axmed axmed haye horta walaalkay aad iyo aad u mahadsan yahay maxamed qofkan horta sidiisa waxaa waaye dadna waxbay ka baqaan dadna waxaa waxba uma arkaan ilmahana sidooda waxaa fiican in micnaha sidoodaba xorriyad la siiya maanta haddii ilmaha xornimada laga qaado oo fursad ay ku ciyaaraan aanan la siinin waxaa laga yaabaa ilmihii inay gacantaada ay ka baxsadaan caburintaasa caburinaysid inay ilmihii gacantaada ka baxsadaan ay duur kaa galaan ama gaangis kaa noqdaan ama dadkan isdiidan midkood ay noqdaan ama hadduu ilaahay ku idmaayo ay daroogo iyo balaayo ay bartaan oo gurigan horta nasiina ka qaadaba dhe islahaanba horta waxaa fiican cunuga yariiska in xorriyad la siiyo haddii oo u baahan yahayna la siiyo oo gurigiis horta iskaga dhedheelo adigana aad kor ka qabto oo kor ka ogaato xaaladiisa meeshuu aadayo ilmaha la saaxiibta oo fiican laakiin haddii aa ilmihii barashar ku saarto waxay ilmaha ficiisa i haystaan adigana aasan adigana aasan siinin waxaa waaye cunug inuu gacantaada ka baxsaday noqonaysaa wax qarax samaynana ma aha annaga walaalkeen beyle kolley inuu igu wen yahay in kaleeta ma aqaan laakiin inaas aadannaha rajaynaha waageena horeeto bistoolad baaruudaha jirtay baaruud sidii tii ammaanlayda la wareejinayo kaleete eh taasaa baaruud la gelinaya taasaa lagu ciyaari jiray buufinta iyo hadda haddii ilmaha loo keeno baabuur ay micnaha ay gurigooda ku dhex wadwadan karaa xita haddii loo keeno in laga gudbi lahay waa macquul waxaan wax laga gudbi kara waa tahay laakiin ilmihii fursaddaas fursad loogu bixi karo in la siiyaa muhiime okay waa maadsantaha waa soo gabagabaynana beyle maxaa ku tala lahayd mar haddii aad tiri hubka macmalka ah ama caaga ah oo caruurta loo keenayo dhibaato iyo mustaqbalka wax badan oo dhibaatou keensan doonaa maxaa is leedahay ha loogu bedelo waxaan is leeyahay waxyaabo kale ku ciyaari karaan adduunyada ka badan waxaa loo keeni karaa gaaridan yarka macmalka tababaray u noqon kartaa waxaa loo keeni karaa waxyaabaha kaleeto kaleeto sida sida iska caadiga ah oo aan qoriba loo malayn karin waxyaabaha shiyaal fara badanoo waxaa jira ashyaal fara badanoo waxaa jirta markii la keeno cunugun oo ku farxi karo waxkaasna wax caqabadan aan loo dareemi karin mar kuwaas alaabtaasa loo keenay ciyaalka ganacsatadu barnaamijkan ha bedesho cunugii hadda yaysan hub nugu barna kuwii hore qadyaan ka taaganay ku kaleeto hadda lasoo carbinaya tabar mahayne bal kuwii horeha naga akaataan hawshaas
axmedey adiga dhankaada waxaan leeyahay aniga ilmaha jaaniskooda ha loo daayo haddii fursad kaleeto loo helo micnaha waxaan wax ka bedelan micnaha lagu bahalkiye karana la siimeeyo waa okay adhihi lahay aniga yani dadka la caburin caburinta sideeda ma fiicno caburin waxaa waaye dhibaato fara badan ay keenaysaa waxaana wax oo caqliga galayna waa maogi wax caqliga galaya maaha maanta waa fahmi kartaa wax caag iyo wax oo bir waa kala fahmi kartaa qoriga wuxuu ka samaysan yahay bir kan ilmaha ku dhedheelayana caag wuu ka samaysan yahay maanta haddii adiga caag lagugu dhaco allah ku aruuriyo haddoo dhul ku dhacan waa horta maba gaarayo labada maalinoo ciidda hadda berioo kaleeta waa ciid hadduu ilaah yidhaahdo arbaca iyo khamiis jamco maba arkaysba gurigaada kuma arkaysa ciidda kale inaa soo gatiday noqonay marka haddoo dhulku ku dhaca saa jabaabo ama laba cunug aad isku qabsataa saa jabaabo ma fahamti ganacsatadana fursad fursad dhaqaale u tahay oo waxaa waaye maanta biilkoodii ka raadsanaa waddanka shaqo ma lahan hadda ani waxaan aqaanaa dhalinyaro badan oo micnaha shaqo abuur ka samaysta barnaamijkaasi oo ka ganacsanaya maalmaha iidda bes ka faa'iidaysanaya waana ku mahadsan yihiin inay fikiraan oo fikirkooda ay ku shaqaystaan oo ku mahadsan yihiin
intaa waxaa ku eg xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay maxamed nuur cumar iyo axmed maxamed yuusuf inta xubin midda la mid ahaan dib kaga kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah halkaad weli dhegeystataan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haddii qodobada wararka caalamka u doorkaroon aan idiin dulmaro waxaa ka mid ah hogaamiyaasha masar iyo faransiiska iyo urdun ayaa uga digay israa'iil in weerar kasta oo lagu qaado magaalada rafax ee ku taalla koonfurta marinka khaza uu yeelan doono cawaaqib halis ah maraykanka ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo weerar kasta oo lagu qaado rafax oo ay ku nool yihiin in ka badan hal milyan oo falastiiniyiin ah ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku dhawaaqay in lasii qorsheeyey wakhtiga uu weerarku dhacayo laakiin ma bixin wax faahfaahin ah netanyahu ayaa sheegay in guusha dhammaystiran ay ku xidhan tahay in la galo rafax oo meeshana laga saaro xamaas sida uu hadalka u dhigay wasiirka difaaca ee israa'iil yoaf galant ayaa lix bilood kadib dagaalkii xamaas tilmaamay in hadda ay tahay wakhtiga ugu habboon ee heshiis lala gaari karo haystayaasha si loo soo daayo hadalka waxa uu ku soo beegmay xili magaalada qaahira ee caasimadda masar ay ka socdaan wadahadallo ku saabsan isdhaafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta agaasimaha sirdoonka maraykanka ee c i e da william bens ayaa sidoo kale ka qayb gelaya wadahadalka joogitaankiisa ayaa hoosta ka xariiqaya cadaadiska sii kordhaya ee uu saarayo maraykanku saaxiibkiisa israa'iil ciidamada israa'iil ayaa sheegay isniintii shalay in ay fuliyeen duqayn dhinaca cirka ah oo ka dhacday koonfurta lubnaan waxayna intaasi ku dareen inay dileen sarkaal sare oo ka tirsan ururka xisbullah israa'iil ayaa ku eedeysay sarkaalka ay dileen oo ay ku magacaabeen cali axmed xasan in uu ka tirsanaa ciidamada lagu magacaabo radwaan isagoo weeraro kala duwan ka fuliyey waqooyiga israa'iil ururka xisbullah ayaa shaaciyey dhimashada mid ka mid a saraakiishooda oo isla magacaasi watay hase haatee faahfaahin dheeraada ma aanay bixin ciidamada israa'iil ayaa sidoo kale weerar ku dilay laba qof oo kale weerarada dhinaca xuduudda ee u dhexeeya ciidamada israa'iil iyo xisbullah ayaa soo noqnoqonayay tan iyo lixdii bilood ee u dambeeyey oo uu socday dagaalka khaza ee u dhexeeya israa'iil iyo xamaas dowladda turkiga ayaa sheegtay in ay xayraad ganacsi ku soo rogtay dalka israa'iil laga bilaabo salaasada maanta ah sababo la xidhiidha dagaalka khaza xayiraadahaasi ayaa waxaa ku jira badeecooyin kala duwan oo dalkaasi turkigu uu dhoofiyo israa'iil oo ay ka mid yihiin shamiintada ama sibirhka birta iyo qalabka dhismaha tallaabooyinka cusub ayaa imanaya maalinun kadib markii turkigu uu sheegay in israa'iil ay xanibtay isku day ay dowladda turkigu ku doonaysay in ay gargaar ugu gaarsiiso dadka reer khaza wasaaradda ganacsiga ee turkiga ayaa qoraal ay soo bandhigtay barta twitter-ka ku sheegtay in go-aankan uu sii jiri doono ilaa ay israa'iil ku dhawaaqayso xabad joojin deg deg ah oo ay ka ogolaanayso in gargaar bani'aadantinimo oo ku filan oo aan kala go' lahayn la geeyo khaza qoraalka ayaa waxaa ku lifaaqnaa badeecooyinka la mamnuucay oo gaarhaya afar iyo konton nooc wasiirka arrimaha dibadda turkiga hakan fidan ayaa isniintii ku hanjabay aargudasho ka dhan ah israa'iil kadib markii ay ka xanibtay ciidamada cirka ee turkiga in ay gargaar dusha uga daadiyaan dadka reer khaza tallaabooyinka xayiraadda ayaa waxaa ansixiyey madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada mid ka mid a qasaaidka aan idinku talagalnay
khasaaidkaanawe ammaanka ayaan kusoo gabagabaynayna baahinteena idaacadad oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga e v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o a oo idinle sidaas iyo ciid mubaarak